subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax khamiisa bisha julaayana waa shan sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaali com idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale maxamed cabdi xasan
qodobadaad idaacaddeenna saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhoofinta xoolaha nool oo ee soomaaliya ee sacuudiga la geeyo oo dib u bilaabatay
alxamdulilah waxaa la soo wargeliyey wasiirka si shaksiya in mataqaana xoolihii la furayo haddana mataqaana orad xoolihii la furay oo saddex mar ka baabaxday saaad oga ogdihiin wararka cadaan laga maqlay
qodobada kalead maqli doontaana waxaa ka mid ah ganacsi carwo ah oo ka furantay dalka jabuuti
dee alaabta oo dhan dankan baabaan u soo aan aadan ugandhanahay iyo southern maxaa southern sudan congo west africa ilamaan rwanda waa wadalal ku jirin maxaa la bad aan bad lahayn marka dee anaguna anfacaya ruud kale buuba noo noqonaya
waxaad kaloo maqli doontaan dalagyo beero nooca khudaarta oo laga bilaabay meel ku dhow magaalada garowe ee maamulka puntland qodobadaas iyo kuwo kale aad maqli doontaana marka horese warkii caalamka
nin iyo naagtiisa isqaba ayaa xaalad khatara oo miyar doorsana waxa ay ku jiraan dalka britain kadib markii loo adeegsaday sun ti lagu weeraray nin horey uga tirsanaa dalka ruushka sardoonkooda iyo gabadhiisa waxaa lasoo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan kooxda la dagaalanka argagixisada ee dalka britain oo sheegay haweeneydan iyo ninkeeda oo loo aqoonsaday duwayne starges oo afartan iyo afar sano jir ah iyo sidoo kaleeto charlie rowley oo afartan iyo shan jir ah kuwaasi oo saaxiibadood ay heleen ayaga oo miir doorson meel saddex iyo toban kilomitir u jirta salisburg oo ah halkii lagu weeraray sergey scrapple iyo weliba gabadhiisa yulia oo bishii march lagu weeraray dalkaasi britain hay-adaha la dagaalanka argagixisada ee dalka britain ayaa wada baaritaano lagu ogaanayo ciddii ka dambeysay falkaasi sumeynta qoyskaasi ah
dibadbaxyo lagaga soo horjeedo sharci cusub oo keenaya in saddex meelood oo hal meel garsoorayaasha maxkamadda sare dalka poland ay xilka ka degaan ayaa ka dhacay magaalada warso lech waleza oo ka mid a dadkii aasaasay abaalmarinta nobel prize ayaa ka mid ahaa dadkii magaalada warso isugu soo baxay dad badan oo isu yimid ayuu u sheegay in hogaamiyaasha midigta fog ee hadda talada dalka haya ay xilka ka degaan waxa uu yidhi kii jabiyo dastuurka iyo kala qaybsanaanta awooddu waa dembiile waa in wax kastoo awooddeenna ah aan samaynaa si aan dadkan shaqada uga erino oo kuwo kale aan u doorana ayuu yidhi waleza waxa uu saadaaliyey in tallaabooyinkan ay dowladdu qaadaysaa ay dagaal sokeeye keeni karaan ra-iisul wasaaraha poland mateus marawiki ayaa arbacadii shalay difaacay go-aanka hoos loogu dhigayo da-da howlgabka ee garsoorayaasha maxkamadda sare marawiki ayaa sheegay in isbeddel dhinaca cadaaladda ah loo baahan yahay cadaaladuna waa inay noqotaa buu yidhi mid shacabka poland ay la xisaabtami karaan bedelidda da-da howlgabka ayuu ku sheegay inay dastuurka waafaqsan tahay dadka kale xubnaha ka midooda yurub adhahdee dalalka kale xubnaha ka midooda yurub ayuu ku eedeeyey inay ololo ku hayaan dowladda uu shicibku soo doortay ee poland hase yeeshee hogaamiyaasha midooda yurub ayaa arrintan diiday iyagoo sheegay in dimuqraadiyadda dalka poland ay khatar ku jirto islamarkaasna xukuumadda midigta jirta ku eedeeyey inay doonayso inay gacanta ku dhigto maxkamadaha
halkaasi wararkaasi ee idinkaga imaanayeen iyo sidoo kaleeto qeybaha kale idaacaddana waa v o a washington subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal guddi horay dowladda federaalk ee soomaaliya ay ugu saartay inay wadaxaajood la sameeyaan dowladda sacuudiga si xoolaha soomaaliya xayiraada looga qaado ayaa markii ugu horreysay waxa ay faahfaahin ka bixiyeen sababaha soo dadejisa in sacuudiga uu fasaxo iibgeynta dalkiisa ee xoolaha nool ee soomaaliya waxaana sidoo kaleeto guddigaasi ay sheegeen in suuqyada cusub ay masar ka mid tahay si loo helo xoolaha soomaaliya warbixinaa muurtaasi ku saabsanna magaalada muqdisho waxaa kasoo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste guddi ka tirsan quburo ay horay xukuumadda federaalka soomaaliya ugu magacaawday inay dowladda sacuudiga kala xaajoodaan qaabkii xoolaha soomaaliya looga qaadi lahaa xayiraadda saaran ayaa markii ugu horreysay faahfaahin dheeri ah ka bixiyey sababaha keenay in iminka xoolaha soomaalida la ogolaado in loo iibgeeyo dalka sacuudiga waxaana shir jaraa-id oo ay guddigani ku qabteen magaalada muqdisho ay sheegeen inay bilowdeen dhoofinta xoolaha nool ee soomaaliya cabdiraxmaan faarax khayliye oo ah qabiir dhanka xanaanada xoolaha oo ka tirsan guddigan ayaa tilmaamay inay jireen wadahadal u socday iyaga iyo dowladda sacuudiga waxaana uu xusay in wadahadalkaasi ay ka soo baxeen qodobo wax ku oola oo soo dedejiyey in xoolaha soomaaliya xayiraadda laga qaado isagoo dhinaca kalena hoosta ka xariiqay in xoolaha soomaaliya loo helay suuqyo cusub oo ay ka mid tahay dalka masar guddigii technicaalka ahaa oo wasaaradda ka socday khubaradeedii iyo sacuudiga wada kulmay kulankaas baa muddo socday waxaa ka soo baxay iyadana toban qodob tobankii qodob markay ka soo baxeen alxamdulilah waxaa lasoo wargeliyey wasiirka si shaksiya in mataqaana xoolihii la furayo haddana mataqaana orad xoolihii la furay oo saddex markab baa baxday siaad oga ogdihiin wararka cadaan laga maqlay oo xajkii u socda oo xajka loo dhoofiyey furitaankii guudna mataqaana badalxaj buu bilaabanaya laakiin xoolihii walilahi alxamd waa furmatay taana waxay ahayd mishinkii ama mataqaana higsigii koowaad wasaaradda ay gaarto higsigii labaadna alxamdulilah oo ahaa in mataqaanaa suuqa cusub la raaso taana alxamdulilah wasaaraddeedana waxbay ka gaarto oo intii aan hadda joognay suuqii masar baa furmay lo baa masar loo dhoofiyey haddana geel baa jira la diyaarinayo masar loo wado sidoo kale cabdiraxmaan cabdulqaadir oo ka mid a xubnihii ka hadlay shirkan jaraa-id ayaa sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha ay muujisay dadaallo ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa badqabka xoolaha soomaaliya oo uu sheegay in lagu guulaystay sidii looga daweyn lahaa cudurro ay ka mid yihiin dabakaruubka oo ku dhaca xoolaha gaar ahaan ariga wasaaraddu hadda ka hor waxay ku guulaysatay cudurkii ugu badnaayo kuwii laataka beri lagu hayn jiray karantiinada in maanta waddankeena uu friikaya oo la yidhahdo cudurka dabakaruubka ringer best disease kaas laba boqol iyo tobankii ayaa wasaaraddu qaadatay shahaadadiisii caalamiga ahayd inuu waddankeenu friikaya adduunkana maanta dhan adduunka o dhan la frii buu ka yahay maanta cudurkaas waxaa jira marka cudurro kaleeto oo hadda lagu wado in la cirib tiro oo uu ka mid yahay cudur la yidhaahdo muxuu ahaa p p r oo muxuu ahaa dhuunqabadka la yidhaahdo ama cudurrada magacyo badan oo mataqaana soomaalida u taqaanaa wuxuuna ku dhacaa ariga kaas wasaaraddu waxay u gashay aad iyo aad dadaal aad iyo aad u fara badan ayay u gashay ilaa iyo muddooyinka ugu dambeeyey waxay gaartay in laga tallaalo cudurkaas ilaa soddon iyo afar milyan oo neef oo ari ah wasaaradda xanaanada xoolaha oo kaashanaysa takhaatiirteeda iyo khubaro kale oo caafimaad oo madax bannaan ayaa ku guulaystay in boqolkiiba lix iyo toddobaatan la dhimo xanuunno badan oo waxyeello ku hayay tayada xoolaha soomaaliya taasoo la hubiyey inay uga horreeyaan waddamo badan oo afrika ka tirsan sida uu mar kale sharaxayo cabdiraxmaan cabdulqaadir wasaarad iyadoo kaashanaysa takhaatiirteeda oo mataqaanaa oo wasaaradda ka tirsan iyo kuwa bribate-ka ah oo labso professional la yidhaahdo oo gobolladoo dhan ka shaqeeya tuulo walba taagan ayagaas ayaa mataqaanaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ay isku xiriirinayso ay coordination u samaynayso ayaa lagu guulaystay in cudurkaasi uu hadda maanta maraya boqolkiiba toddobaatan leh waana istaraatiijiyad caalami ah oo lagu ciribtirayo cudurkaasi marka haddii aad yidhaahdo xafladeeda iyo muxuu ah ka hadalkiisana insha allah wasaaraddu mar kale ayay qaban doontaa iyo mataqaana awareness-ka ay ka bixin doono ka siin doonta abaalmarinta dadka howshaas ka soo qabta dhowaan ayaa wasiirka xanaanada xoolaha uu shaaciyey in dowladda sacuudiga iyo xayiraadda ka qaaday xoolaha soomaaliya waxaana arrintani soo dhoweeyey ganacsatada soomaaliyeed ee horay xoolaha ugu dhoofin jirtay dalka sacuudiga kuwaasoo tan iyo intii xayiraaddu haysatay xoolahooda ay soo wajahday suuq xumo iyo dhaqaalo yari xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba jabuuti waxaa shalay ka furmay carwo ganacsi oo ay ka soo qayb galeen ganacsato heer gobol iyo kuwa caalamiya waxaa carwada qayb ka ah shirkada ganacsi oo laga leeyahay dalka shiinaha waxaana soo qabanqaabiyey maamulka dekedda ee dalkaasi jabuuti warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo hayay wariyaheena ramadaan muuse magaalada jabuuti gaar ahaan hotelkan beski waxaa maalintii shalay laga furay carwo ganacsi oo ay ku kulmeen dhinacyo kala duwan sida shirkado shiina iyo shirkadaha degan jabuuti carwadan ayaa hordhaca waa furitaanka maanta ee friisonka ambahaaga ka cagan cashuuraadka ee shiinuhu ka hirgeliyey goob ka agdhow dekada dooraale ee duleedka magaalada jabuuti carwadan waxaa soo qabanqaabiyey maamulka dekadaha iyo friisonka jabuuti iyadoo ay ka soo qayb galeen shakhsiyaad soomaaliya oo maalqabeen ah oo caan ku ah bulshada soomaalida dhexdeeda cabdirashiid maxamed ducaale oo ah maamulaha sare ee dahabshiil group ayaa sidan iigu warramay carwadani runtii waxaan u arkaa mid gobollada iyo dalka jabuuti iyo riijankan ama waddammadan jabuuti u dhow ee u furtay indho cusub indhaha cusub oo ah in soomaaliya ajanabiba ay wax wada qabsan karayaan iyagoo wada shaqaysanaya cabdirashiid carwooyinka noocana marka la qabto badyaa maxaa looga dan leeyey ujeeddada ka dambaysa maxay tahay runtii ujeeddada ka dambaysa waxa weeyaan in bacmushtariga ay ku soo bandhigaan waxyaalaha ay ku iibinayaan inay shaqooyinkay qabtaan ku soo bandhigaan inay goobahay ka shaqeeyaan ku soo bandhigaan iminkaba waad arkaysaadoo inta boqol dukaan baa halkan laga yaaba inay ku yaalaan boqolkaa dukaan sidaad u tegi lahayd way adkaan lahayd laakiin imika boqolkiiba waa kuwa isku wada xiga albaabba albaabka ku xigo markaa waad og tahay mid walba wuxuu iibinayo shaqaalihiisii maarata xayeysiiskoodii marka waxay fududaynaysaa in dadkii reer jabuuti iyo kuwii gobollada iyo waddammada dibadda ka yimiba inay arkaan meheradahaas aamine xirsi mooge oo ah maalqabeenad soomaaliyeed oo degan dalka uganda hase yeeshee ganacsigeedu dhinaca bariga afrika uu ka socdo ayaa sidan ii sheegtay anigu waxaan arkay halkan laba wax sida aniga warshadayda wuxuu u dhow yahay juba laba boqoloo kilomitar keliya weeyaan dee iminka alaabta hadduu iminka treenka ku tegaya lamaa cadisababa dee cadisabana iminka waxaa la dhisayaa waddo from cadisababa ilamaa juba jubana marka halkaa la gaadho anigana meesheeda wuu ii dhow yahay marka alxamdulilaah dee alaabta oo dhan dhankan baabaan u soo aan aadaanu ugandhanahay iyo southern maxaa southern sudan congo west africa ilamaa rwanda waa wadalal ku jirin maxaa la bad bad lahayn marka dee anaguna anfacaya ruut kale buuba noo noqonaya instead of one ruut kan isticmaalno ka kenya marka aad iyo aad baan u faraxsanahay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha jabuuti yuusuf muuse dawaale ayaa ii tilmaamay faa'iidooyinka carwooyinkan laga helo waxiswadaarsi hadday noqoto maxaankuraa isbarasho iyo inay dadkuna ay bartaan jabuuti arkaan jabuuti waxaa ka socda say u arkaan in jabuuti ay tahay suuq xora oo la degi karo lagana baayacmusharayn karo afrikana looga diri karo alaabteeda hibe baashi xasan oo ah maareeyaha shirkadda dhoofka qaabilsan ee basha travel ayaa sidan iyaduna qabta carwadan horta waa carwo aad iyo aad u fiican waa fikrad aan sugayna in badan inay jabuuti maarata friisonkaasi uu furmo exhibitionkana dad badanoo maarata bacmishiran kala kulanmanay inkastoo dumarku aad ugu yaraayeen aan leeyahay dumarow sara kacoo soo baxa oo bacmishirka gala maanta xaggan exhibitionka aan joogno waa badidoodu waa rag dumarku aad bay tiradoodu u yaryihiin waxaan jeclaan lahaa maanta fifty fifty inay noqdaan insha allah the next exhibition dambe inaan noqon doono fifty fifty oo dumar badan iyaguna expositionkuga soo samaysan doonaan ay ka soo qaybgeli doonaan yuusuf axmed ibraahim yuusuf afrikaan oo ka mida ganacsatada reer jabuuti ayaa sidan u soo dhoweeyey carwadan ganacsi wallaahi tan aan maanta arkayno waa carwo aad u weyn oo si fiican loo soo agaasimaysan u arkayno waxay noqotay jabuuti albaabkii afrika ay shiinuhu ka gelayeen marka in bulshada waaweyn oo dhan ay halkan soo degaan ayaanu filaynaa wixii ka dambeeya rabadaan muuse v o a jibuuti
markana puntland magaalada garoowe ee xarunta puntland waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyay beero lagu beerayo dalaga ah ay ka mid tahay cambaha canuuniga iyo mooska oon horey looga aqoonin gobolladaasi goboladaasi ayaa berahan wakhtigan ay dadku tabcashadooda bilaabeen inkastoo yaryihiin deegaanada bannaanka ka ah garowe nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray
beertan waxaa lagu magacaabaa barako iyo dheef wanaag waxay labayo labaatan kilomitir dhanka bari ka xigtaa magaalada garowe waxay rumaysay riyooyin aan la filayn mulkiilaha beerta ayaa ku tijaabiyey geedmiroodyo badan oo horey loo aaminsanaa inaysan halkan ka bixi karin oo uu ka mid yahay muuska
beertan waxaan bilaabay muddo laga joogo saddex sano iyo bar ujeeddadan ka lahana waxay ahayd soomaalidu iyada dibadaha u dhuuftay waxaan sii bal dalka tijaabi wax soo saarkiisa midda kale waxaan lahaa meherado maqaayo cunto marka qudaartaa waxay iga imaan jirtay koonfuriya waqooyi marka waxaan siri intaa halkaa ka doon lahayd oo sugi lahayd oo lacag qaaliya lagaa siin lahaa bal dalkaaga kasoo saaro maaragta marka saasaa ugu kaliftay tijaabada cabdulaahi waxay jawaabteeda noqotay wax kasta uu tijaabiyey dadkana aada u isticmaalaan inay soo baxeen sida uu sheegay v o a
markaan arkay biyaha ilaahay iga siiyey meeshan oo runtii biyo macaana iyo dhulkii oo bacarin ah iyo ciidda oo wanaagsan iyo wax kasta oo aan meeshaan ku beero inay ka baxayaan markaan arkay ayaan ku dhiiraday beerta inaan fidiyo oo waxyaalo badan oo tijaaba inaan ku sameeyo marka waxaan ku beeray moos waxaan ku beeray qumbe waxaan ku beeray qare waxaan ku beeray babay waxaan ku beeray liin geedmirood liin iyo saytuun iyo timir waxaasoo dhan midba midbuu ka wanaagsan yahay iminkana waad aragteen timirtii waa bilaabatay saytuunkii ilaa laba jeer markii labaad baan gurayaa liintii iminkay bilaabatay timirta waa la mid waxaan is leeyahay hadday sanad dambe sii joogto gawaari waaweyn baa laga raraya laga dhoofinaya weliba
beertan sanad kadib asaaskeedii waxay nasiib u yeelatay in qudaarta ka soo go-da qayb ka mid ah loo iibgeeyo suuqyada xamar iyadoo lagu qaadayo diyaarad waana markii ugu horreysay taariikhda inta la ogyahay ee dhacday arrintaas
meelo badanoo puntland ka mid ayaa laga dhoofiyey qudaartaas aan ogahay kolley beerteyda intaanaga waxaa laga qaada kabsar marka halkaa ilaa iyo konton xirmo ama boqol xirmo maalba halkan laga qaadi jiray dumar baa iga qaadi jiray galkacay baawur ku geyn jireen kabacdina waxay saari jireen diyaarad markaa kadib bacdi waxaa laga dejin jiray muqdisho waa xilligii webiyadu go-een oo xamar bay ka kacda markaas marka laakiin halka kan ceelashii anna waa qodna riigga ahaa biyahooda isma dhimin ilahay mahadiis
halkan waa suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo qudaarta magaalada garowe waxaana wakhtiyadan dambe gaara qudaar ka soo go'day beero ay ka mid tahay tan cabdulaahi ee ku yaal duleedka magaalada taasoo yaraysay qudaar badan oo ka imaan jirtay koonfurta soomaaliya iyo somalilan islamarkaana soo socon jirtay wakhti badan waxayna ganacsatada dareemayaan isbeddel ay ku faraxsan yihiin
hadda dhulkeenna continuous mar kasta dhulkeenna qiimo jaba waayo sababtaa taraag ma soo gelin ma soo burburin macnaha gaariga kharashkaa ma rabo beerta intaa jirta laga soo qaadaya halkaana laguu keenaya
cabdulaahi ayaa ka cabanaya aqoon la-aan ka haysata dhanka beeraha isagoo aaminsan in haddii ay heli lahaayeen aqoon badan ay wax badan ka tari lahayd wax soo saarkooda laakiin annaga dhibta wuxuu naga haystaa xagga aqoontii beeraha ma lihin marka caadifad iyo indha adag baan saga galnay laakiin dadka aqoonta beeraha ulana markii oo koonfurta iyo meelaha waqooyi ka yimaada idyaamo yar bay nala joogayaan kabacdina ama waa tahriiban waa naga tagaan marka hadda waxaan ku khasbannaha annagu inaan beertii aan siinaaro u gallo annagu aanu maadaama aan hantideeda gelinay inaanu marka iminka jaamacadihii beeraha inaanu galno oo bal aqoontii beeraha aan raadina iminka naga dhiman hadda beertaan u jeedo dhinacaan waxaa igu beereen canuuni baa igu beeran ilaa boqol geed waan baan tijaabiyey waan arkay wuu baxayaa marka canuunigaas waxaan rabaa mooska lafti inaan ballaariyo oo sii badiyo qumbaha inaan sii badiyaan rabaa annagu dalagan dhulkeenna ka soo baxaa waxaan u aragnaa inaanu iibino ku kalsoonnahay waana ku qanacsannahay dabcan waxaana jeclaan lahay in continuous dhulkeenna inuu dalagu nooga soo baxo aanu wax kasta ka helno baan jeclaan lahay samaysashada beeraha gaar ahaan qudaarta aada ayay u badanaysay muddooyinkan dambe xilli weliba ay aada u kordhayaan bulshada magaalooyinka waaweyn nuux muuse birjeeb v o a garowe
subax wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba dalka masar waa mid ka mid a dalalka ay soomaalidu qaxootiga ku noqdeen wixii ka dambeeyey burburkii soomaaliya sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ilaa iyo wakhtigaasna dhalinyaro ayaa hadda bilaabay shaqooyinka wadista tagaasida si ay nolol maalmoodkooda uga maaraystaan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna qaahira xuseen cusmaan saxnuuni labadii sano ee ugu dambeysay dalka masar waxaa kordhay dhallinyarada soomaaliyeed ee tagaasida ku shaqeeya taasoo si weyn u soo jiitay indhaha jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddankani tagaasida soomaalida ay leeyihiin oo qaarkood lagu buufiyey midabka calanka soomaaliya ayaa bulshada soomaaliyeed u fududeeya aadisa goobaha dalxiiska iskuullada iyo garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaaladan qaahira walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed adangaas waxaan bilaabay shaqadan tagsiga muddo laba sano ah waxaana u bilownay soomaalida dhibaato badanoo ka haysatay xagga tagsida iyo masaarida sidaa la-adig hadda waxaan nahay ilaa tobaneeyo soomaali ah shaqadaana waxaan wadaa ama aan shaqadan ka shaqaynaya muddo laba sana ha way jiraan tobaneeyaan nahay tubaneeyadaas waxaan u shaqaynaa sida aeroboorkaan ka soo qaadno sida aanu iskoolaadka ardayda aan u geyno rixilooyinka meelaha goobaha dalxiiska meelaha taariikhyada ah magacayga qaali sheekh cabdi cusmaan la yidhaahdaa waxaan dalka masar ka shaqaynayaa oo wax badan aan joogaa laakiin shaqa ahaan tagsiilnimada laba sanaan ka shaqaynaa ma gartay oo baabuurkaan aan wadaa waxaan u shaqeeyaa bulshada soomaaliyeed oo maaragtay aan awal dhib ku qabay tagaasida dalka masaarida laakiin hadda aan kaga baahi tirnay oo maaragtay wax walba aan qabano oo meel walba ay rabaan qofka imaanaya iyo qofka magaalada gudaheeda jooga sida dalxiisada tallaabada dhallinyarada soomaaliyeed ay qaadeen ayaa noqonaysa mid dhiirigelin u ah jaaliyada soomaaliyeed ee dalka masar kuwaasoo inta badan wax shaqo aan ku haysan dalkani soomaalida degan waddankani oo lagu qiyaaso in ka badan shan kun oo qof ayaa u badan arday qaxooti iyo qoysas ka soo laabtay dalalka reer galbeedka xuseen saxnuuni v o a qaahira
hagaag warbixinadaasi ku saabsan dalka masar iyo tagsiilayaasha soomaalida iyo sidoo kale garowe iyo dalaga beeraha ee wakhtigan dadku ay abuuranayaan waxaad ka wada heli kartaan ayagoo muuqaal ah bartana v o a somaali com iyo barnaamijka qubanaha toddobaadka koox ka kooban lix seynis yahano ah oo dalka uganda u dhasha ayaa ku guuleystay abaalmarinta qiimaha badan ee dhinaca injineeriyada seynisyahanadan ayaa abaalmarintan ku helay kadib markii ay soo saareen hab fudud oo cudurka dulmada waa duumada ama maleeriyada lagu ogaan karo kaasi oo la rajeynayo in maalinba maalinta ka dambeysa uu qaaradda afrika oo dhan gaaro abaalmarintan oo dhan lacag dhan saddex iyo soddon kun oo dollar ayaa waxaa bixiya xarunta royal academy of engineering oo dalka britain ku taala wariyaha v o eda mariam delino ayaa warbixintan kasoo dirtay halkaasi waxaase soo jeedinaya maxamed cabdi xasan mahadsanid zahra qalabkan oo marar kalena la isticmaali karo laguna magacaabo matibabu oo afka sawaaxili ku ah xarunta caafimaadka ayaa saynis yahanadii soo intisay ay sheegeen in lagu ogaan karayo cudurka duumada wax ka yar laba daqiiqo shafiiq sakito waxa uu xubin ka yahay kooxda matibabu waxaan isku dayeynaa inaan bulshada isku xidhno oo ay galaangal u yeeshaan baadhista cudurka duumada waa arrin ay xaq u leeyihiin ayuu yidhi qalabkan matibabu ayaa adeegsada nal halka kuwii hore ay muunad dhiiga oo la baadho adeegsan jireen shafiiq saketo iyo brian gita oo kooxda matibabu xubno ka ah ayaa sharxaya sida qalabkani uu u shaqeeyo markii cudurka dumadu qofka haleelo dulinka dhiigga ku jira ayaa bedela sifooyinka kiimikaad iyo kuwa duleed ee dhiiggaasi waxaa dulinku u beddelaa qaabka unugyada markaa waxaan adeegsanaa nal iyo birlab si aan u kala saarno dhiigga kiisa duumadu weerartay iyo ka caadiga ayuu yidhi brian gita ayaa isna sharxaya qalabkan
uh, the patient leaves their finger into the curvature for the device. And uh, as after the, the sampling, laba daqiiqo oo kor lahayo qofka bukaanka ahi farihi- farihiisa ayuu qalabka saarayaa kadibna natiijada ayaa loo dirayaa kombyutar labtob amaba telefoonka gacanta kaasoo muujinaya in qofku uu duumo qabo iyo in kale ayuu yidhi madaxa hay-adda daawada ee dalka uganda medard betikayezo ayaa sheegay in qalabkani uu yahay horumar weyn oo dalkiisa u soo hoday kaasoo bukaanka gaar ahaan carruurtu adeegsan doonaan Malaria is one of the major killer diseases in Uganda, and I think if this innovation is taken on board, one, it will not hit, it will not hurt the children.
duumadu waa mid ka mid a cudurrada dilaaga kuwooda ugu waaweyn ee uganda waxay la tahay in haddii hindisahani uu meel maro uu carruurta u wanaagsanaan doono ayuu yidhi siddeetan boqolkiiba xaaladaha cudurka duumada ee dunida ka jira iyo tirada u dhimata ayaa ka dhaca dalalka afrika ee xa- saxaraha ka hooseeya saraakiisha iyo saynis yahanada ayaa rajeynaya in baadhistan cusub ay hoos u dhigi doonto tirada dhimashada ee cudurkani uu sababo warbixintii maryam dilaayo ayay taasi ahayd oo maxamed cabdi xasan uu nala socodsiinaya markan calaf iyo lul jeelaani aan wada dhegaysanno
heestaasi luul jeelalay ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii saakii caalamka inta haddii laadhada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo bashiir abigi karo idinle sidaas iyo subax wanaagsan
Asisweyno iga caawin cindigayga